haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan faaqdaada toddobaadka waxaa toddobaadkan soo diyaarisay oo soo jeedinaysaa sinab abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka shirkii afargeesoodka ahaa ee ka dhacay toddobaadkan magaalada muqdisho ee ay ku kulmeen madaxda dalalka soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya ayaa taageero loogu muujiyey howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ay wado dowladda soomaaliya iyo sidii ay dalalka gobolka isaga kaashan lahaayeen howlgallo wadajir ah oo lagu sameeyo deegaanada ay ku harsan yihiin kooxda shabaab haddaba muxuu noqon karaa doorka ay ka qaadan karaan la dagaalanka al-shabaab wadamada safka hore amaba dariska la ah soomaaliya maxayse tallaabadani kusoo kordhin kartaa dadaalada ay wado dowladda soomaaliya ee ay kula dagaalamayso kooxda shabaab qodobadaasi warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka muqdisho ayaan ku falanqeyneynaa barnaamijka toddobaadkan waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya maxamed xuseen axmed oo ah aqoon-yahan falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha bulshada xildhibaan hore brofeor maxamed cumar dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya iyo aqoon-yahan faarax xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga ahna diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan jeclahay inaan ku horeeyo brofesor dalxa ka waran aragtidaada ku aadan muhiimadda shirkan iyo warmurtiyeedka kasoo baxay bismillahi raxmaan raxiim zaynab waa mahadsan tahay waa salaamayaa asxaabta sharafta leh ee khadka igula jira sidoo kale warmurtiyeedka kasoo baxay saddexda dowladood laysku yiraahdo safka hore ama frontline stateska waa saddex dowladood oo soomaaliya mar weliba saameyn ku leh shar iyo khayrba saameyntoodana kuma koobna keliya amni balse waa mid siyaasad bulsho dhaqaale dhaqan xataa aan ka madnayn oo soomaaliya mar weliba dhibaatooyinka ama xal u raadinta ama dib u heshiisiinada intii aan soo marnay taariikhda isku dayadii la sameynayay dhammaan waxay u ahaayeen lafdhabar haddaad eegtid ethoobiya sagaashameeyadii dowladdii lagu soo dhisayay ee la rabay waxay ka suuroobi weyday laba way ka maqnaayeen meesha markii dambe iyadana jabuuti la rabay in laga dhiso labadii nidaam ee markaas midna madaxweyne cali mahdi iyo tii madaxweyne cabdiqaasim ayadana way hirgeli weyday oo labada kenya iyo jabuuti ka maqnaa maaragtay aan idhaahdo waxaa ka maqnaa kenya iyo ethiopia tii dambena iyadana iskudaydii kenya oo nakuri iyadana sidaas markii dambe saddexdooda la isugu keenay ayaa imbagati dowlad soomaaliyeed ay markaasi kasoo dhisantay taa micnaheedu waxay tahay saddexda oo wada socdo saameynta ay leeyihiin inay maaragtay ay tahay mid aada u culus sidaasi ayaana dowladda hadda jirto ay kusoo ambaqaadantayba ma ay kusoo dhaqan gashay oo ilaa iyo haddana dowladahaasi ciidamo ayaa wadanka ka jooga oo aanan mandate la-aan xataa ay kusoo wada galeen welina maaragtay dadka soomaaliyeedna haddana mar weliba aan oga maarmin xiriir wanaagsan inay la wada yeeshaan maadaama daris ay nala yihiin oo etoobiya xuduudda ugu dheer jabuuti oo sidoo kale kenya oo intaba dadka soomaaliyeed mar weliba ayaga dhibaato hadday jirtana ee dhibaatadaasi saameyn ku yeelanayaan hadday iyada nabad laga rabana saameyn ay ku leeyihiin saan horeyba usoo sheegay marka waa daris oo iyada soomaaliya say tiraahdaba dariskaaga waa ilaalo adiga aadan dirsanin wixii kusoo galaya iyo wixii kaa baxayaba la socda marka taasaana ka dhigaysa muhiimad iyo miisaan culus inay ku yeeshaan guud ahaan arrimaha soomaaliya
aragtidaada maxamed qodobadii kasoo baxay shirka iyo waxa uu uga dhigan yahay wadamada gobolka inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab waxaa ku baaqay waxaa ku baaqay shirka saan ogsoonahay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo martigeliyey islamarkaana asiga ayaa shir guddoomiyey ujeeddada loo gal lahaa shirkan waxay ahayd in madaxda geeska africa inay isxog wareystaan oo ay iska wareystaan dabcan securityga iyo stabilityga ee regionalka halka uu marayo iyo caqabadaha hortaagan dabcan marka waxaan aragnay in kulankaa uu ka horreeyay kulan hore oo gogol xar ahaa oo ay yeesheen hogaamiyaasha ciidamada taliyayaasha ciidamada iyo wasiirada gaashaandhigga ay yeesheen oo u gogol xaarayeen shirweynahan oo yeelanayaan madaxda dalka ay yeelanayaan madaxda geeska africa dabcan markii ay shireen kadibna sida caadiga ah looga bartay summitka ama kulamada heerka madaxweyne ay yeelanayaan marka ugu dambeysa waxaa lasoo saara waxa la yidhaahdo communique ayaa lasoo saara ama warmurtiyadaa lasoo saara marka warmurtiyaedkan wuxuu ka koobnaa shan iyo toban qodob ayuu ka koobnaa oo dabcan ahayd in xukuumaddan federaalka ah la garab istaago oo sidii ay horumar ku gaari lahayd dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha iyo sida ay tahay marka ahamiyad gaar ah ayuu ugu fadhiyey soomaaliya iyo guud ahaan marka la fiiriyo geeska africa seynab maxaa keenay faarax in madaxda gobolka u midoobaan la dagaalanka kooxda al-shabaab maxayse tallaabadan kusoo kordhin kartaa dadaalada ay wado dowladda soomaaliya ay kula dagaalamayso al-shabaab
asalaamu calaykum seynab iyo bahda v o a iyo asxaabta ku jirta meesha waan salaamaya arrintan ah maxay soo kordhinaysaa in wadamada ama safka hore ah ama frontline stateska in ay soomaaliya kala qeyb galaan waxa lagu dhawaaqay oo ah in shabaab si wada jir ah loo abaaro waxay tahay in arrimaha dagaalka waxaa dhacda hadeer in kenya markay doonto iska soo duusho ama waxoola soomalileed ay burburiso ama meelo soomaali dad masaakiina degan yihiin ay baabi'iso oo aanan dowladda iyo cidna ka warqabin etoobiya waxaa laga yaabaa marka qaarkood inay xuduudaha soo dhaafto weliba dhankan south west ama xitaa gobolka hiiraan iyo meelaha qaarkood oo galguduud inay iska soo galaan iyagoon lala socon tiradooda waxay tahay waxay usoo galeen sababtooda la ogeyn marka waxa la yihahdo coordination oo u dhexeeya iyaga iyo xitaa qolada atmis la leeyahay ama amison hore u ahaan jirtay aan iska warqabin ee ka dhici jiray meeshaas si taas loo yareeyo waxaa meesha la keenay waxa la yidhahdo joint operation ama wadajir waxaana hadda wadajirka xooggiisa oo yacni soo xoojiyay waxay ahayd ta ka dhexaysa somali national army s n a iyo qolada turkiga soomaaliya caawinta iyo maraykanka africomkiisa oo ah iyagana coordination laleh ciidamada oo waxyaabo badan ka caawiya ayaa waxay keentay in wadajirkaas ay keento guulo la taaban karo taasoo hordhac iyo difaac wanaagsan u ahaatay in ciidamada ay helaan information iyagana ay hayaan midii dhulka tii cirka laga kaalmeeyo dhan walba ay helaan marka taas ayaa sahashay waxaan la yidhaha joint operation oo lala galo ama dalalkaas soomaaliya dagaalka kula jiro marka kenya jabuuti iyo etoobiya intaba ma laheen taas oo dhab ah admison ahaan bay u joogeen ciidamadooda waa iska fadhiyaan howlgallama sameeyaan waxyaabaha ka dhacaan marmarkii wax la weydiisto ama meel rabshado ka dhacdo oo loo yeero unbay tagaan wax saasa ma qabanayno joint operation kama qaybgalayn runtii waana iyaga dadka keliya oo loo ogol yahay in ay hubka dalka loo dhiibo oon aan lagu aaminin ciidamada soomaaliya haddii aan dib kuga soo noqdo brofesor dalxa waad dhegaysanaysaa dooda faarax iska warqab la-aantii jirtay ayay tana yareynaysaa buu yidhi iyo xadgudubyadii dhici jiray iyo gaabiskii howlgallada ajanabiga ka jiray adiga taama kuu muuqataa
ahaa zaynabay haddaan kusoo laabto oo qadka ayaa go-ay waxaa faarax ka muuqda ma aragtay hadalkiisa runtii qodobo oo uu taataabtay oo muhiim ah oo xagga ee, coordination la-aanta taana sababteeda waxay tahay iyadoo markii hore ee, dowladda ethiopia jibuuti iyo kenya ay ka joogeen ciidamo maaragtay soomaaliya oo ay ku weheliyaan kuwa kale oo markii hore amisom la dhihi jiray haddana admis loo bixiyey oo uganda iyo burundi ay ku jiraan oo intaba runtii ee, waxqabadkoodii iyo dadaalkii ayaga ee ay mareen muddadii dalka ay joogeen oo hadda ma aragtay ee aada moodid in dib u habeyn laga sam- lagu sameynayo marka arrimahan marka ayaa waxay keeni karaan su-aalo oo haddiiba shalayba ay joogeen maxay kaga duwan tahay maanta midda iyaga keliya u gooni ku noqonayaan saddexdan frontline state oo shalayna ma aragtay ayaga safkan hore ee ka reebanaayeen inay soomagalaan soomaaliya oo waxaan logistica ka ahayn loo ogolayn marka su-aalahaas oo dhan waxaa lagu daweyn karaa jawaaban loogu heli karaa iyadoo aada loo falaanqeeyo oo si military ahaana loo darso go-aankana baarlamaanka la horgeeyo oo isagana aragti uu ka dhiibto iyo xukuumadda oo ayadana kasoo diyaariso qorshe dhow mid dhexe iyo mid fogba maadaama arrintu ay tahay dagaal wadajir ah laisla wada gelayo soomaalina dhibaatada ugu weyn ee ayada marka horeba dibadda ayay kaga timid maxamed een, waad maqlaysaa hadalka een, professor dalxa Een, dhinaca kale heshiiska madaxda dalalka safka hore een, waxa uu imaanayaa xili dowladda ay guule ka gaartay ee dagaalka ka socda maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle haddaba ee, muxuu noqon karaa doorka ay ka qaadan karaan een, ah, la dagaalanka ururka al-shabaab wadamada safka hore amaba dariska la ah soomaaliya Ee, waa sax waaya ee, wadamada safka hore ee soomaaliya ee la yidhaahdo frontline statuska ee dabcan waxaa keenay ee, culeysyo jira aawadood oo dalka ka jira iyo guud ahaan gobolka geeska africa marka dalalkaasi dabcan waxay dareemeen ee, amni darro ayga soo wajahday markaas waxay ku xambaartay in ay iskaashi la sameeyaan ee, dowladaha kale ee gobolka si ee, arrintan ee, khatarteeda leh ee, loogu helo go-aan guud si loogu helo marka dabcan waan ogsoonnahay in qolooyinkan ay weerar ka geysteen ee, etoobiya oo kale weerar ku qaadeen oo kale oo ay saameysay waxaan kaloo ognahay kenya oo kale labada kun iyo saddex iyo tobanka markay ahayd waxay ka dhacay westgate mall waxaa ka dhacay iyo ee, jaamacaddii ee, gaarsi university waxay ka dhacay hotel duset two marka ee, dabcan madaxdan waxay matalayaan ciidamadan ee, dalka ka jooga inkastoo hadda markaad fiirisid ee, sectore loo kala qeybiyo sector one ilaa sector five ay yihiin marka ciidamada hadda markaad fiirisid ee, ethoobia oo kale ee, dabcan waxaa ka jooga afar kun iyo shan boqol ciidamo gaarayo halka kenya ay ka joogaan saddex kun iyo shan boqol ciidamo gaarayo oo waxay u badan yihiin inta badan ee, jubbaland iyo halkaas ay inta badan ka dagaalamaan ee, halka ee, sector fourka oo hiiraan ay joogaan ciidamada ee, jabuuti ee, hiil walaal ah laakiin hadda ololihii ugu dambeeyey ama gulufkii gulufkii ugu dambeeyey dabcan waxaa qaadaya waxay ahaayeen ciidamada qaranka ee soomaaliya oo kaashanaya ee maleeshooyinka ee nacuusleeda loo yaqaano laakiin taas waxaa muuqataa in ciidamada admis hadda loo soo gaabiyey ee kooda abril labada kun iyo labaiyo labaatanka magacaasi magaci hore amison loo bedelay in ay doorkooda aysan haatan aysan aada u qaadaneyn door firfircoon aysan ka qaadanaynin ee ololaha socda ee la doonayo dalka in looga xoreeyo kooxdaasi iskaashiga waxaa keenay buu yidhi eh, maxamed dhibaatooyinkii ka dhacay eh, dalalka dariska ah adiga faarax een, kaalin noocee ah ayaa eh, ciidamada wadamada safka hore iyo guud ahaan een, ah, kuwa admis ay ka geysan karaan eh, dagaalka lagula jiro een, ururka al-shabaab eh, inkastoo maxamed uu leeyahay een, ah, doorkii laga filayay ma aysan qaadan een, ciidamadu As- asalaamu calaykum saynab waa waa run sida arrinta la sheegay Eh, ciidamadan eh, west ka yimid eh, east africa iyo qaarkood oo ka yimid burundi iyo uganda oo markii hore asalkoodu yacni kusoo hormaray meesha two thousand sevenka waxaa yimid ugandeska waxaa meesha eh, ka muuqda in howlgalladii markii kow ay soo galeen ay wanaagsanaayeen oo qaar badan askar badanna kaga dhimatay laakiin dib dambe howlgalkoodu iska yaraaday oo aysan wax badan ka qaban ay ku soo aruureen xeryo iyo meelo stadium stadium ahaan jiray oo kubadda lagu ciyaari jiray iyo meelo noocaasa inay ku soo aruureen iyo magaalooyinka waaweyn dekedda aeroboorada iyo meelo lamid ah marka sidaa daraaddeed amni sugiddii laga doonayay ma aysan samayn waxay meesha dhaheen waxaan u joognaa peace keeping ee ma aha waxa la yidhahdo fighting ama dagaalka marka sidaa daraaddeed wax isbedeloo meeshaas ka dhacay ma jirin way iska yarayd waxaa marka dhowr jeer laga dooday sidii loo heli lahaa ciidan dagaalamo markii hadda sharuucda la bedelayay oo u-n-ka laga fariistay oo la yiri habka iyo shuruucdiina waa in la bedelaa waa inaad dagaal ka qayb gashaan waa inaad dib u xoreynta ka qayb gashaan ayaa shuruucdan timid oo ah in ay dagaalkan ama hujuumka ama ataaga gali karaan awal waxay ahayd defensive in haddii halkooda loogu yimaado ay halkooda isku daafacaan ama wax daafacaada oo yacni meelaha muhiimka oo dowladda
waxaad moodaa howlgalladii dhowaan socday duulaanadii ay maamul goboleedyadu qaadeen in ciidamada ajnabiga ee jooga soomaaliya doorkooda muuqan sida ay ka dhawaajiyeen maxamed io faarax adiga doorka ciidamada ajnabiga maxaad ku sheegi kartaa brofesor dalxa
waa su-aal muhiim ah zaynawey horta waxaanan shaki ku jirin in mandiqadan geeska africa ee loolan siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid amni iyo mid bulsho inuu ka jiro oo lagu hardamayo soomaaliyana ay eedsatay intaas aan soo sheegay oo ah dal strategically ku yaala joografi ahaan meel aada muhiim u ah kheyraad badan haysata marka inta fara badan howlgalada ee ayaga soomaaliya laga fulinayo asxaan maaha waxa waaye waa in ma adigana ma aragtay waxa ujeedka laga leeyahay aada fahamsanaatid ayaa muhiim ah marka dowladdan madaxweyne xasan sheekh waxay la timid istraatiijiyad cusub oo runtii ay ku ammaanan tahay oo howlgalada oo ay fuliyeen keliya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maanta ay ka yacni runtii miisaan bateen ama ka yacni guula la taaban kara ka noqdeen kuwii intaasoo ciidamo oo amisom joogay marka dhinac loo fiiriyo taa marka guushaas oo hadda iyada meesha ay marayso o aan garan karno oo shacabka soomaaliyeedna ayagana qeyb ay ka noqdeen dhinac weliba xukuumadda ay dejisay qorshe dhaqaale ee dhinac weliba ayadana dagaalkaasi iyadana lagu wado oo howl ahaan marka loo fiiriyo haddana iyagoo ciidamo horey si fiican tababar u qaatay iyo ciidamo cusub oo hadda eritrea kasoo degay oo shan kun gaaraya markay iskaashadaan oo haddana la garan karo waxa ayaga ay dowladdu ay tallaabadaasi iyo meesha ay gaarsiin karto wax badan oo marka la darsay ee laga baaraan degay iyo dowlado saaxiib nala ah oo ayagana kaalin mug la ciyaarayo waxaas oo dhan qorshe laga dhex arkay kolleyba unbaa dana siyaasadeed horseed u ah waxaa hadda socdo marka sidaasi darteed ayaa waxaa rabnaa inay arrintaasi laga baaraan dego mar walibana aanan noqonin wax deg deg ma aragtay wax weliba inta go-aan lagu qaato haddana beri haddana meeshii iyo meel kow kasoo bilow ayaan noqonin qodobada kale ee shirka lagu soo qaaday maxamed waxaa ka mid ahaa dhamista ciidamada admis iyo in mas-uuliyadda amniga soomaaliya si tartiib tartiib ah loogu wareejiyo inkastoo qorshaha ka bixitaanka ahayd inay bilaabato december sanadkii lasoo dhaafay haddana codsi ka yimid soomaaliya uu dib u dhac ku keenay sida la sheegay ma kula tahay waktigan amaba xilligan loo qorsheeyey ee labada kun afar iyo labaatanka inay sahlan tahay soomaaliyase ma u diyaarsan tahay inay si buuxda xilligan ula wareegto ammaanka dalka waa sax saynabay exit deadline-ka ayaa wuxuu odranayay in ciidamadan amison ee dalka soomaaliya ay kaga baxaan kaga baxaan bisha december labada kun iyo labaatan iyo afarka waa sida uu odranayay deadline-ka maadaama markaas ay tahay resolutionkii uu gaaray security councilka iyo african unionka isla gaareen teeda kale haddaan usoo laabto dowladda soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay in ay la wareegto mas-uuliyadda dhanka amniga maadaama ciidamada amisom dabcan magaca ayaan ka fahmi karnaa sida admis oo ah in ciidamada amisom ay tahay geedi ama hayaan ay ka hayaamayaan gediga geyiga soomaaliya oo la doonayo in ciidamada ammaanka qaranka soomaaliya ay la wareegaan mas-uuliyadda guud ee dalka dabcan shuruudo dhowr ayaa jiro arintaasi arrin fudud ma aha oo loogu baahan yahay dowladda federaalk inay la timaado sida in ay la timaado ciidamo tiradooda gaaraysa ilaa iyo saddex iyo labaatan kun ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo ciidamo active ah oo battlefieldiga goobaha dagaalka ka qayb qaadan karo hadda waxaan ognahay in dowladda marka aad fiirisid national security architectureka markaad fiirisid iyo somali transition planka markaad fiirisid in uusan dhamaystirnayn teeda kale waxaa arrintaa shaki gelinaya researchigii ay soo daabacda hay-addan heritage la yidhaahdo oo sheegaysa in dheerlaankaas uu yahay mid aada u adag oona adag tahay in dowladdu in ay fuliso marka waxaan filayaa in maxaan ku iraadaa ay ku adkaa doonto laakiin haddii dowladda dadaasho waxaa laga yaaba in dheerlaankaasi inay fuliso oo ugu dambeyntiina aan aragno ciidamada soomaaliyeed oo si buuxda ula wareega ammaanka dalka oo dhan iyo islamarkaa ciidamadii admis oo dalka isaga baxaya oo midna uusan ka joogin in la arki doono ayaan filaya insha allah haye faarax waktigii hadda la qorsheeyey afar iyo labaatanka ma kula tahay inay suurtagal noqon karto oo soomaaliya ay ku filnaan karto amnigeeda inay la wareegto ha sayn soomaaliya way suurtagal inay la wareegto afar iyo labaatanka amniga dalka dhowr sababood dartood waxaa noo qorshaysnaa inay diiwaan gashanayeen ciidamo gaaraya awal ilaa lix iyo toban kun oo askari waxaa hadda ka yimid eritrea shan kun waxaa dibadaha loo diray hadda oo dalal kala duwan loo diray ilaa afar shan kun oo kale qaar kaloo kalena waa la dirayaa oo askartu lix lix bil ama hal sanad ka badan ma maqnaanayso marka sidaa daraaddeed haddii ciidamadaa laysu keeno ciidamo gudahana laga qoro waxaa halkaas noo soo baxaysa ciidamo ku filan amniga dhibaatada ugu weyn oo hadda dalka haysato waxa weye amni la-aantana keentay waxa weyan qoladan al-shabaab iyo qoladan isis la yiraahdo oo dalka ku habsaday iyagana ku socdo siyaasado dibadda laga soo hagay haddii kuwaa la qabto oo meel la saaro ciidamadeenna way ku filan yihiin amniga dalka kadibna boliis adagna loo suubiyo sharci fiicanna loo suubiyo waa hagaagi kartaa ciidamadan awalba waa transition hadda sida la sheegay way ka socdaan dalka laakiin waxay sii meel marinayaan habka iyo nidaamka ciidanku u shaqeeyo in la tusiyo ciidamadeenna xagga discibliinka xagga kaydka hubka xagga yani ilaalinta shuruucda xagga ciidan dhisan iyo kala dambeyntiisa oo anagu ciidankeena aada iyo aada ugu liitay xaggaas runtii oo tababaradan hadda nimanka soo qaatay oo dibadda ka yimid ay ku fiican tahay in loo dhiibo oo weliba dhalinyarada ah waxaa meesha ku jiro kale haddii ay ciidamadan sii joogaan wayna dhici kartaa in lix biloo kale loogu daro united nationka haddii laga sheego in meesha amni darro jiro ama dhibaato kale ay jirto in ay arrinteena soconaynin laakiin amni daradaas waa laga badbaadi karaa haddii dalka isku duubni iyo si wada jir wax loo qabto madaxdana ay dhegaysato talooyinka loo soo jeediyey aqoon-yahanka iyo dadka kale ay usoo jeediyeen si dalkan looga xidhan lahaa dhibaatada iyo ciidamadan korjoogtada inkastoo dan weyn ugu jirto wadamadan dariska ah sida dad badan ay qabaan inay soomaaliya ka caawiyaan sidii loo ilaalin lahaa in kooxahan u gudbaan wadamada kale ee dariska markii lagu jabiyey dagaalkii ka dhacay soomaaliya bal ka waran dhanka kale muhiimada shirkan iyo qodobadii kasoo baxay dhanka soomaaliya uu leeyahay
waxaan filayaa qodobo runtii dhowr iyo toban ahaa ayaa kasoo baxay qodobo aada muhiim u ahna waxaa runtii ku jiray oo sida soomaaliya cunaqabataynta saaran ee hubka in laga qaado taasina waxweyn bay runtii kataraysaa dhismaha ciidanka soomaaliyeed ama xooga dalka yubeed macal boolis iyo inta kale la halmaasha balse mid mar weliba yay ina dhaafin xikmad waxay leedahay oo naxweyn ah lan la gudda guddaayaa gamuunshay ma toosaw yacni qorshe kasta oo dowladda soomaaliyeed ee iyada ay isku daydo duruufaha adag iyo dhibaatooyinka ku xeeran sidii ay oga gudbi lahayd inay dejiso mar weliba waxaa ka hor imaanaya caqabado kale oo runtii lagu xagaldaacinayo dadaalkaasi islamarkaasna ka hor imaanayo taasoo ka dhalanaysa siyaasadaha isdiidan iyo loolanka ka jira soomaaliya gudaha iyo dibaddaba marka mar weliba aragtida soomaaliya marka iyada ay qaadanayso inay ahaato midda aan ku celcelinayo waxa weeyaan mid short term plan ama mid wakti gaaban oo qorshe ah keliya inuusan ku dhisnaanin balse qorshe dhexe ay qorshe fog inay kala ahaato waayo annagu maanta dalkeenna inta fara badan marka loo fiiriyo qarannimadiisa ama suverenitigiisa yacni waa kala qabyeysan yahay oo waa kala dhiman yahay baddeenna maanta annaga kama arimino waxa ku jira khayraadkeeda iyo waxa dhibaatooyin ee lagu samaynayo ama sun lagu daadiyo ama hala dhaco khayraadkaasi wax aan annaga maanta u madax banaannahay ma aha sidaasi darteed ayaa mushkilada taalo waxay tahay in loo baahan yahay inay soomaaliya arrintaasi ayada marka hadda ay qorshahan cusub ee la gelayso dowladahan runtii safka hore ah marka jabuuti annaga aan soomaali aan si una caatifad aan iyada xaggeeda aan idhahdo bal iyada aan u kaadine laakiinne labada dowladood oo ayagana aan xuduud ahaan ilaahayna baday inaan daris noqono oo aanu kala maarmaynin siyaasadahooda waa siyaasado aada runtii aada maartay dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay u cadaadaan oo aada maartay si transparency ah inay ayaga waxa ay u qabanayaan siba markay tahay ciidan inay aada iyo aada dadka soomaaliyeed ayaga looga qanciyo ayay maartay ay dowladda ka sugayaan marka sidaan mar kale aan maarintaasi aan horeyn u iri aan ugu celinaya waxay tahay arrintu wax kastaba ha noqoto inay ka qeyb qaataan khubarada ee cilmiga u leh qotada dheer ee ciidan ama siyaasad ama haddii ay ahaan lahaydbo golayaasha dowladda sharci ahaan mid ayaga ee ay kasoo fushay ee heshiiskan aanu noqonin keliya mid sidii hadda loo gaaray ee durbadiiba ha lagu dhaqangeliyo in lagu sii dhaqaaqo balse iyadoo aanan la marinin ama baarlaman ha noqoto ama xukuumad ama talada maaragtay tashigeeda iyo go-aanka gaaristeeda inta aan looga maarmin ee ummadda soomaaliyeed ee iyada loo baahan yahay inay qeyb ku yeelato
haddii aada dib u eegtid sanadkii hore labada kun laba iyo labaatankii maxamed xiriirka wadamada dariska gaar ahaan kenya iyo jabuuti aada ayuu u hooseeyey maanta inay dalka yimaadaan oo arrimo amni ka wada shaqeeyaan bal ka waran muhiimadda ay u leedahay wadamada dariska ah iyo waxay uga dhigan tahay soomaaliya waa sax saynab dabcan xiriirka markaa fiirisid soomaaliya lalehed dalalka dariska ah aada buu u hooseeyey sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun iyo labaiyo labaatanka laakiin waxaa u mareysaa markii xasan sheekh maxamuud dib loo doortay bishii may sanada labada kun iyo labaiyo labaat labada kun iyo labaiyo labaatanka inuu la yimid different diplomatic approach uu la yimid oo dalalka dhan uu soo dhaweystay sida halku dheggiisii ahaa xilligii doorashada soomaali heshiisa duniyadan heshiisla ah martaasi waxaan ka arkaynaa in dhammaan madaxdii geeska africa oo dhan ay kasoo qeyb galeen shirkii looga hadlayay amniga iyo sidii kooxdan maxaan ku irahda loola dagaalami lahaa marka taasi waxay meesha ka saartay madmadowgii dhanka xiriirka ee ku jiray dowladaha geeska africa marka waxaa u malaysaa in madaxweyneha abroch fiican uu qaatay uu soo dhaweysanayo dhammaan dalalka dariska ah haye faarax waa mahadsan tahay zaynab waa su-aal aada iyo aada muhiima oo wanaagsan khilaafaadkii dowladii soomaaliya kala dhexeeyey wadamada qaarkood oo deriska ah waa khilaafaad siyaasi ah siyaasaduna hadda ma laha saaxiib joogta ah laakiin waxay leedahay dan joogta ah xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh waxa uu ku dhawaaqay sida hore loo sheegay yacni soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah marka sidaa daraaddeed wuxuu bartilmaameysaday inuu cid walba heshiis la galo siduu u heli lahaa xal iyo siduu u heli lahaa yacni in dalku nabad ku waaro waxaase taas si dheer waxay tahay inuu isu keenay rag madax ah oo marmar xurguf ka dhexaysa iyaga dhexdooda ah oo ahayd mid xadeed sida kenya etoobiya etoobiya oo dhinaca kala safatay eritrea marag oo jabuuti ay isku haystaan dhul taas oo dhan oo territorialka ah oo wax yaryar iska ah oo african unionka ilaa dowladihii kale weli aysan xallin iyadoo arrintii ay jirta haydana saaxiib siyaasadeed waa la noqon karaa xulufo waa la gali karaa dunida waa iska caadi waa siyaasadda bacdimaa tababaradii hore aan siyaasadda ku samayn jirin ay ahayd in always cadowgaaga wuxuu wax ku yeelaa marka aad nabadda tahay intaas aan ka feejignaano oo ah cadowga marka uu dagaal kula jiro fool ka fool waxa weyaan waad ujeedaa ujeedadiisa iyo wuxuu dan leeyahay laakiin markaad heshiis la tahay isagoo diris leeyahay iyadoo diris wanaag jiro haddana ujeedo gaara ayay mar walba leeyihiin taasoo u baahan siyaasad foojignaan ah oo in laga digtoonaada ah mar walbo oo in la tijaabiyo oo la falanqeeyo ah in daraasad laga samaysta ah si loo ogaado ujeedkooda hoose laakiin way wanaagsan tahay madaxweyne xasan sheekhna waan ku ammaanayaa wuxuu la soo istaagay siyaasad furfuran oo saaxiibtinimo ah taas oo keentay in maanta xamar lagu kulmo afar nin oo madax weynayaal ah ay ku kulmaan xamar oo iyadoo laysku dayaayo in mar walba xamar la carqaladeeyo oo lagu soo ridayo hoobiye iyo balaaye iyo si meesha shirka loo carqaladeeyo sababtoo ah waxaa gudaha nala jooga weli dad diidan in xamar ay amni noqoto in dad diidan in dalku amni noqdo marka sidaa daraaddeed cadowga gudaha ayaa ka daran kan dibadda runtii haddaan ka gudaha iska qabanno kan dibadda waa la xakamayn karaa
hadda heshiis baa la gaaray in si wada jir laysaga kaashado howlgalka ka dhanka shabaabka ee wadanka ka socda balse dalxa si qodobada heshiiskaasi loo hirgeliyo maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo guud ahaan wadamada heshiiskan saxiixay
waa su-aal muhiim ah seynabey soomaalidu waa dad aada iyo aada runtii filosofiin aada moodid inay wada yihiin markaad ad gadaal xataa u eegtid dhaqan ahaan baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badiya oo aan doonaynin dahasho daain adidkaaga waxyaabaa isku soo beegbeegmay baa jiro ujeedkaygana maaha inaan ahay nin absimista ah balse laakiin anoo ka raacaya dhinaca wanaaga ah ee mar weliba waxyaabaha ee lasoo marayna ee aan ka qaadanayo fikir iyo tusaale waxaan aada iyo aada heshiiskan aan runtii jeclaan lahaa in la adkay waayo ma aha mid caadi ah ma aha heshiis sahlan culeyskiisa siyaasadeed amniyeed dhaqan dhaqaale iyo bulshadeedba wuu leeyahay sidaa aawadeed in mar weliba si uu u noqdo mid sidii loogu talagalay u dhaqan gala yaa waayo cidda bixinaysa waxyaabaha ee berita hubka ee isaga soomaaliya ee ciidankaasi marka ayaga ay soo galaan iyo inta ay joogayaan iyo inta maaragtay ee iyada ee mas-uuliyadda maaragtay wixii khaladaad dhaca amisom khaladaad badan baa ka dhacayay markay dhaceenna sida hadda ay xalkooda iyo sida ayaga maaragtay loo wajahayay waxyaabaha positive iyo negative waa ognahay oo waa ka wada dherigsannahay waxyaabo fara badan baa loo baahan yahay in aada loo karkariyo waxay soomaaliya dan ugu jirto taasi annaga waa soomaali ahaan madaxweyne xasan sheikhe inay daacad ka tahay in dalkiisii uu doonayo inay dadkii soomaaliyeed ay helaan nabadgelyo oo ayaga ay ku naaloodaan dalkii uu horumaro culeyska faraha badan ee saaran soomaaliya inuu ka dego xiriir wanaagsan ay la yeelato dowladaha dariska waa arrin aada iyo aada u wanaagsan laakiin dhinaca kale inteebaan annaga kalsooni dadka soomaaliyeed ee ayaga ay haystaan inay la jecel yihiin waxa madaxweyne xasan sheekh uu jecel yahay ayaa meesha taagan arrintaasaa u baahan mid aada iyo aada usha waxaa la yidhaahdaa ii hayna waxaa loo yihi xigmad ii dhuujina waxaa loo yihi sugid intaasaan aniga ujeedkayga aan rabaa inaan u arko heshiiskan haddii wax laga maaragtay ee kordhinayo in tallaabooyinkaasi aan laga maarmin inay qeyb ka noqdaan waxaad moodaa howlgalka wejigiisa labaad inuu ka bilowday koonfur galbeed iyo jubbaland inkastoo kala duwanaansho jirto marka la eego howlgaladii ka dhacay maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle oo ciidamada deegaanku ay kaalin weyn ku lahaayeen in lala wareego deegaano fara badan iskaashiga dalalka dariska ah iyo heshiiska in laga miro dhaliyo maxaa tallaabo looga baahan yahay dowladda federaalk soomaaliya maxamed adigoo soo koobaya weliba gabagabada barnaamijkan isla soo gaarna
waa sax weeyaan zaynab dabcan wejiga labaad ama next face oo operationka inuu ka bilaabanayo koonfur galbeed dabcan waxaa shaaciyey madaxweyne xasan sheekh mar uu furayay shirka dib u heshiisiinta ee lagu heshiisiinayay siyaasiyiinta koonfur galbeed markii lagu heshiisiinayay dabcan oo ka dhalatay wanyar extensionka ama muddo kordhinta sanadkeed uu samaystay cabdicasiis laftagareen dabcan marka waxaa kaloo hadda howlgallada ayagana ka bilowdeen jubbaland oo ah meelaha ay kooxdan al-shabaab ay aadka ugu xoogan tahay marka dabcan waxaa u malaysaa hadda in federal member stateska ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk inay isla jaan qaadeen ayaad moodeysaa taasina marka waa mid loo baahan yahay oo dowladda inay tahay doorkii looga baahnay inay qaadatay arrinta kale waa sax waa in dowladahan hadda deriska ayagana waa inay xuduudaha ay ilaaliyaan si looga hortago cross border attacks ama weeraraha soodimaha laysaga gudbo islamarkaa ciidamada ay sameeyaan wax la yidhaahdo roondad joogto ah ama joint patroling ay sameeyaan haddii kale kooxdan waxaa u suurtagelaysa inay ka tallaafato ama isaga gudubto xuduudda oo halkaani ay howlgallo ka fuliyaan marka ru-aantii waa fiiska labaad halkaasu ka bilowday marka inkastoo ka duwan yihiin kan ciidamada ay yihiin halka markaan fiirino jubbaland iyo galmudug ay kaashanayeen ciidamada deegaanka ee macusuliyada loo yaqaan laakiin ololahan kale ee ka bilowday south west iyo jubbaland waa mid ka duwan midkaan ku aragnay galmudug iyo hirshabel intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay maxamed xuseen axmed oo ah aqoon-yahan falanqeeya siyaasadda iyo arrimaha bulshada xildhibaan hore brofesoor maxamed cumar dalxa oo ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya iyo aqoon-yahan faarax xasan camalow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga ahna diblomaasi ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo